halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaali com
fiid wanaagsan dhegaystayaal waa isniin tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda fiidnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya sahre cidla nuur iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada maamulada puntland iyo galmudug oo galabta mar kale dagaal ku dhex maray magaalada gaalkacyo kadib markii waanwaanaya odayaashu wadeen ay guuldaraysatay sidoo kalena waxaad maqli doontaan dowladda etoobiya oo qulqulatooyinka dalkeeda ka socda ku eedaysay eritereya iyo masar
dowladda masar ayaa iyaduna beenisay eedahaasi etoobiya uga yimid warbixinno kala duwan ayaannu idinka haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan doodii labaad ee xalayto dhex martay musharaxiinta madaxweynenimada u tartamaya maraykanka hillary clinton iyo donald trump dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
doodii labaad ee ay yeeshaan musharaxiinta doorashada madaxtinimada u tartamaysa donald trump iyo hillary clinton ayaa xalayto si weyn laysugu weeraray waxaana hadalkii adkaa ee goobtaasi laga sheegay ka mid ahaa kadib markii donald trump uu sheegay in uu ku dhawaaqi doono haddii uu guulaysto dacwad ooga gaar ah oo heer federaal ah oo baadha arrimaha hillary clinton intii lagu guda jiray doodaasi ayay hillary clinton sheegtay in marnaba ciidamo dhulka ah aanay u diri doonin dalka syriya taasi oo ay sheegtay inay tahay xeeladan wanaagsanayn waxaanay xaaladda magaalada xalab ku sheegtay mid masiibo ah islamarkaana raashiya ay go'aansatay in ay burburiso magaaladaasi si ay xukunka ugu sii hayso madaxweynaha dalka syriya bashaar al asad donald trump ayaa dhinaca kalena raaligelin ka bixiyey hadallo uu ku aflagaadeeyey haweenka oo laga maqlay cajalad jimcihii la baahiyey oo la duubay sanadkii labadii kun iyo shantii waxaana uu sheegay in uu dareemayo wejigabax oo uu arrinta aada uga xun yahay hillary clinton ayaa iyaduna sheegtay in musharaxiintii hore ee jamhuuriga laga yaabay inaanay ku raacsanayn siyaasadda ah in maraykanka ay tahay markii ugu horreysay ee ay su-aalo ka keento ku habboona shaha amaba inuu trump yahay musharaxa ku habboon inuu u tartamo madaxtinimada dalka maraykanka nin u dhashay dalka syriya ayaa xabsiga la dhigay dalka jarmalka iyada oo lagu eedeynayo inuu qorsheynayay weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkani xidhiir la leeyahay kooxda isis booliska jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkan u dhashay dalka syriya oo lagu magacaabo jaabir al bakar oo da-diisu ay tahay ilaa labiyo labaatan sano jir waxaana aqoonsaday qaar ka mid a dadkii u dhashay dalka syriya ee magangelyada ka raadinayay dalkaas iyaga oo qabtay oo la xidhiiray ciidamada booliska saddex qof oo ka mid ahaa dadkii wiilkan ku xidhay dhismaha ay degan yihiin ayaa tegay saldhigga booliska islamarkaana waxay geeyeen sawirkiisa si boolisku ay gacanta ugu soo dhigaan milatariga dalka maraykanka ayaa sheegay in laba gantaal oo laga soo riday deegaanka ay xootiyiintu gacanta ku hayaan ee dalka yeman labadaasi gantaal ayaa la sheegay inay ku jihaysnaayeen geesta uu ku sugan yahay markab kuwa dagaalka ah oo maraykanku leeyahay oo taagan gacanka cadmeed sarkaal u hadlay milatariga dalkan maraykanka ayaa sheegay in labadaasi gantaal ay ku dhaceen biyaha balse aanay soo gaadhin markabkaasi maraykanka oo lagu magacaabo u s s mason ilaa iyo haatan lama xaqiijin meesha gantaalahaasi lala beegsanayey in ay markabkaasi maraykanku leeha ay ahayd goobta weerarkaasi lagu qaadayay iyo in kale gobollada bare ee dalkan maraykanka waxaa maanta ka jira daad xooggan taasoo la arkayo dadweynaha oo fuushan meelo sare si ay uga gaashaantaan daadad ka socda waxaa weli kor u socotaa tirada dhimashada ee duufaanta matthew ay ka geysatay karebiyanka hayti oo ah dalka ay duufaantani sida xun ugu dhufatay ayaa haatan ku jira maalintii labaad ee saddex maalmood oo baroordi qaran ah waxaana mas-uuliyiinta dalkaasi ay tirada dhimashada ku sheegeen in ay ku dhowdahay ilaa kun qof dalka maraykanka waxaa la sheegay in tirada dhimashaduna ay marayso ilaa koob iyo labaatan qof
heesaasi aad dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington dowladda etoobiya ayaa maanta ku eedeysay kooxo ay ku xidhiidhisay wadamada eritrea iyo masar iyo dowladaha kale inay hubeynayaan tababarna u fidinayaan islamarkaana ay qarash ku bixinayaan kooxaha etoobiya ku sheegtay in ay ka dambeeyaan mawjadaha mudaharaadyada iyo qulqulatooyinka ka dhacaya gobolada oromada ee dalkaasi etoobiya oo ku xeeran magaalada caasimada ah ee adisababa wariyaha v o eda ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo jeedinaya warbixintaasi
etoobiya waxaa ka ogan dibadbaxyo rabshado wata oo u gelgelya ammaanka dalkaasi hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dad ka badan shan boqol oo qof ay ku dhinteen isku dhacyo dadka dibadbaxyada wada iyo booliiska dhex maray iyo rabshado ku xidhiira tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyadaasi rabshadaha socdaa ayaa waxaa lagu waxyeeleeyey daraasiin warshada ah iyo qalab badankiisa ay lahaayeen sharikado shisheeye kuwaas oo dadka mudaaharaadaya ay ku eedeeyeen inay kireysteen dhul ay dowladda xoog kula wareegtay afhayeen u hadlay dowladda etoobiya oo la yidhaahdo getajo reda ayaa waxa uu ku sheegay shir jaraahid u qabtay inay jiraan dhinacyo gadaal ka soo riixaya rabshadaha ay wadaan dadka iyagoo ka soo jeeda qowmiyadda oromada oo ah tan ugu badan dalkaasi etoobiya ururka argagixiso ee o l f ee oromada ayaa taageero nooc walba waxa uu ka helaya dalka masar oo hogaamiyaasha ururkaasina ay ka sharfan yihiin horey waxaa saldhig ugu ahayd asmara caasimadda eritrea laakiin hadda waxaa saldhig u ah qaahira dalkaasi masar dabcan waxaa meelahaasi laga soo siiyaa dhammaan wax kasta oo ay ku qalqalgeli karaan ammaanka etoobiya mana qarsan awoodda ay u leeyihiin oo way ku faanayeen master gatajo waxa uu carab dhabay dalkaasi eritrea oo colaad muddo dheer socotay oo dhinaca xuduudaha ay kala dhexayso etoobiya iyo dalka masar oo muran la xidhiira wadaagista biyaha webiga niil etoobiya ay isku hayeen waxa uu sheegay in labadaasi dal ay taageero u fidiyaan waxaana uu ugu yeeray burcad hubaysan oo ujeeddadoodu ay tahay burburinta xasiloonnida etoobiya meelaha ay rabshadaha etoobiya ka socda saameeyeen waxaa ka mid ah ganacsiyo badankood ay leeyihiin sharikado shisheeye oo ay ku jiraan beero ubaxa u dhoofiya dibadda dowladda ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah axaddii shalayto kadib muddo ka badan sanad oo ay xiisaduhu ku ognaayeen gobolka oromiya iyo gobolka amxaarada oo dadka mudaaharaad ka dhigaya ay ku doodayaan in dowladdu ay ku tumatay xuquuqdooda iyadoo doonaysa in mashaariic horumarineed oo dhinaca warshadaha ay samayso getajo waxa uu sheegay in wareegtada xaaladda deg deg ah ee ay dowladdu ku dhawaaqday shalay ay u oggolaanayso in ciidamada ammaanka ay joojiyaan baaraan ayna xidhaan dadka ay ka shakiyaan iyadoo aan maxkamad la soo marin waxa uu intaasu ku daray in sharcigani deg deg ah uu awood u siinayo in guryaha ay baaraan islamarkaasina ciidamada militariga ee federaaliga ahi la geeyo guud ahaan gobollada dalka mahsaned ibraahim xasan daanduray dowladda masar ayaa beenisay eedeymaha si ay sheegtay dowladda etoobiya in ay ka dambeyso qalalaasaha ka jira dalkaasi etoobiya warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa si weyn u beenisay warka ka soo yeeray xukuumadda etoobiya warmurteed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu sheegay in masar ay ixtiraamayso madax banaanida dowladda ethoobiya iyo inaysan faragelin arrimaha gudaha ee dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ayaa si adag u sheegtay inay la samaynayso xiriir heer sare ah xukuumadda ethoobiya si ay u ilaaliso xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal ugu dambeyntii afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa ku baaqay in laga fogaado tallaabo kasta oo wax u dhimi kara xiriirka dowladaha iyo shacabka labada dal si kastaba ahaatee xiriirka dowladaha ethoobiya iyo masar ayaa muddadii ugu dambeysay ahaa mid madmadow ku dhex jira taasoo ugu wacan kadib markii xukuumadda adisaba ay ku adkaysatay dhismaha biyo xireenka webiga niilka kaasoo saameyn weyn ku yeelanaya nisbada ama xaddiga masar ay ka hesho qulqulka biyaha webiga niilka xuseen saxnuuni v o a qaahira
aweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ciidamada maamulada galmudug iyo puntland ayaa maanta mar kale uu dagaal ku dhex maray magaalada gaalkacyo dagaalkan waxaa ku dhaawacmay ilaa toddoba qof oo rayid ah inta ilaa haatan la ogyahay wararka ayaa sheegaya in dagaalku qarxay kadib markii ay guuldarraysatay waan waan ay odayaasha labada dhinac ay ka dhex wadeen dhinacyada dagaalamay waxaana khadka telefoonka ee gaalkacyo haatan si toosa ugu jira wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin saaq cabdiwaaxid wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gaalkacyo adaadna siisid
ismaaciil aad baad umahadsan tahay abaara shantii galabnimo iyo daqiiqado daanta galbeed ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka waxaa ka qarxay dagaal aada u xoogan kaa oo u dhexeeyey ciidamadii isku horfadhiyey goobihii dagaaladu ay ka dhaceen maalintii jimcada iyo maalmihii sidayda inkastoo hadda xaaladu ay degan tahay dagaalka xoogiisa waxa uu socday muddo ku dhow saacad saacadaasi dagaalka waxa uu sababay sida goobaha caafimaadka ay v o eda u xaqiijiyeen tiro dhaawacyaah oo gaaraya ilaa iyo toddoba ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida waxaa sidoo kale jira in xaaladdu hadda ay degan tahay goobihii lagu dagaalamay ee galabta gelinkii dambena dagaalku uu ka dhacay weli isku hor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay ismaaciil dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii kulan odayaasha iyo waxgaradka gobolka ee labada dhinacba ay u ballansanaayeen saakis xiligii hore uu baaqday islamarkaana daba socday kulamo shalay iyo maalintii ka horeysay ee kulamada iyo uqaashu ay gobolka yeeseen
marka maxaa keenay cabdiwaaxid in ay baaqdaan kulanka odayaasha ay lahaayeen
ismaaciilow kulanka baaqashadiisa mid kamid a waxgaradka gobolka oo v o eda ay la xiriirta waxa uu xaqiijiyey in oleysaad dhinacyada maamulada ka jira aawadeed ay u baajiyeen odayaasha kulankoodii maantay sidaa la ajligeenna aysan suurtagal ahayn inay kulan isugu yimaadaan kulanka maantay horey waxaa u jiray kulan shalay u dhacay odayaashu baaqayay kasoo saareen saddex qodaba in xabada la joojiyo ciidamada la kala qaado wixii dhacayna laga wada hadlo sidaa la asligeed laguma guuleysan in xabadiina la joojiyo ciidamadii la kala qaado waana dareemi kartaa odayaashu gacanta waxba uguma jiraan oo waan waan iyo dagaal waa ay wadaan hase ahaatee dhinacyada maamulada ayaa ah kuwa ugu xooga badan ee iyagu hagaya xaaladda gobolka waan gartay caawo bal jawiga haddaad sawir naga siisid inkastoo galabta ay shaqaqadaasi dhacday caawo jawigu waa sidee xaaladdu
dadka reer gaalkacyo waxay ahaayeen dareen joog ku aadan dagaalka laga cabsi qabo inuu mar walba ka qaxi karo daanta galbeed ee xaafada garsoore waqooyiga magaalada gaalkacyo sidaa la ajligeed dagaalkii gelinkii dambe qarxay aawadii waxa uu sababay in tira dada magaalada gudaheeda marka aada dhex martid aada arkaysid in iyaga oo wata gaadiid alaab iyo ay ku qaadanayaan iyo caruurtii maatada magaalada laga saarayo waxaad dareemaysaa in habsi xoogan dadku ay qabaan mas-uuliyiin ka ka tirsan maamulada gobolka oo aan xiriir la sameeyey waxay sheegeen in dadku ay isdejiyaan islamarkaana xaaladda gacanta lagu qaban doono hase ahaatee dadku arrintaa uma muuqato cabsi ayay qabaan marka si kooban haddaad igu sheegtid ilaa hadda ma jiraan labada maamul cid ka hadashay arrintan
ilaa iyo hadda ma jirto cid ka hadashay marka laga reebo maalmihii hore hadallada ay mas-uuliyiinta maamulada gobolka isweydaarsanayeen oo midba midka kale ku eedeynayay kulug lahaanshaha dagaalka iyo bilowgiisaba waan gartay aad u mahadsanyahy kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq oo si toosa khadka magaalada gaalkacyo ugu jiray wuxuuna inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ka dhacay magaalada gaalkacyo galabta sahra
geesta kalena xildhibaan caasho xaaji cilmi oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinacyada ku dagaalamaya magaaladaasi gaalkacyo ugu baaqday inay colaada joojiyaan caasho xaaji cilmi oo ka hadashay in haweenka looga baahan yahay in ay kaalin mugla ka qaataan arrimaha dib u heshiisiinta ayaa wariyaha v o wada london ridwaan xaaji cabdiweli khadka telefoonka ugu warantay iyadoo ku sugan magaalada nairobi
ridwan waa run aniga gobolada dhexaan kasoo jeedaa mudana baarlamaankana waa ahay arrimaha gobolka mudug ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay runtii aad bay ii dhibeen aniga iyo inta nabadda jecel oo soomaaliyeed sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dadka kale oo oo waxgaradka ah oo ku nool magaalada gaalkacyo haweenka siyaasiyiinta dhalinyarada iyo ganacsataduba inay gacan ka geystaan sidii xabadaasuna u joogsan lahayd nabadina uga dhici lahayd magaalada gaalkacyana magaalo nabadeed oo xasilan ayuu ahaan lahayd dadku inay qaataan mas-uuliyadooda oyn cid kale wax ka sugin waayahay magaaladaas gaalkacayo marar fara badan ayay dagaaladan ku soo noqnoqdaan inta badanna waxaa dhibaatooyinka ugu badan ay gaadhaan waa haweenka iyo caruurta marka maxay kula taha adiga waxyaabaha soo celcelinaya dagaaladan maxay kula muuqataa horta ridwaanow sideedaba xabaddii dhacdaa xabad kastoo dhacdaa waxa ay dhib ku tahay waa hooyo waxaa weeye dagaal sokeeye hooyo unbuu dhibaa kuwa iska soo horjeeda oo xabadda isku ridahayaa cirka kama imaan hooyooyin baa dhalay waa curado waa yaraano hooyooyin waa aabbayaal cido oo hooyaa gablamaysa hooyaa isay qaadaysa ilmaa aabba waayahayaa horta xabad dhacdaaba sideedaba oo dhibaato ah hooyay dhib u tahay marka arrintan gaarka ah oo aadka u soo noqnoqota oo magaalada gaalkacyo ka dhacda waxa weeye waxaa si guud loo yidhaahdaa markii halkaas dagaal dhaco ama khilaaf yimaado wuxuu ka dhex wuxuu ka dhex dhacay labada maamul oo galmudug iyo puntland xaqiiqdii waxaan rabaa inaan carabka ku dhifto hadoodil bay u tahay oo waa run waxa weeye waa labadaas ma maaragtay dowlad goboleed laakiin musiibada runtaahi waxa ay ku dhacdaa waa magaalada gaalkacyo waxaan rabaa maanta inaan uga faa'iidaysto fursaddan oon baaq u jeediyo dadka gaalkacyo dadka ku wada nool magaalada gaalkacyo waa dad ehel ah waa dad isdhalay waa isku taal waa dad aan kala guurayn magaalada gaalkacyo lama kala durjinayo ma dhici doonto oo waxaa dhacayn gaalkacyo ma kala fuqayso ma kala fogaanayso laakiin waxaa la rabaa ridwan derbigii berliinba dadkaa burburiyey khadkii xamar khadkii cagaarnaayo xamar la dhigay yaa dawlad baa inta timid soo celisay dankaa keentay dadkaa isku gudbay dadka gaalkacyo waxaan ugu baaqahayaa inay helaan caqli ay ku wada noolaadaan in dib u heshiisiin
arrintaas dib u heshiisiinta haddaan usoo noqonno caasha muddaba adiga waxaad ka shaqaynaysay arrimaha dib u heshiisiinta kaalin intee leeg ayaa idinka bannaan ayay kula tahay xasiloonida iyo dib u heshiisiinta inaad ka shaqaysaan dadka wada dega magaalada gaalkacyo ridwan mid aada u weyn waxaaban ku idhi xabad dhacdaaba wadnahooyay ku dhacday xabad kastoo dhacda gabdhaha waxay ku leeyihiin door weyn waayo dagaal sokeeye haween buu dilay cidda ka hadli karta oo waxa runtaa iyo dhibaatada dagaal sokeeye uu leeyahay sheegi karta waa annaga haddaan haweenka nahay aniga hadda kula hadlahaya waa u qaybsanahay oo labada dhinac midna anaa ka dhashay midna carruurtayda ah marka runta laga hadlo hooyo walbaana waa saas kuwa waa iga sii waxay iga sii yihiin maaragta waa iga sii hooseeyaan oo waa waa waa waa jufay u yihiin marka annaga noloshayadaba nolosha haweenku haweenka soomaaliyeed meel ay joogaanba horta noloshoodu waa nabadda annaga nabadda noloshoodu waa nabadda waa xasilooni waa dowladnimo waa deganaansho sideedaba noloshayadu waa taas annaga iyo carruurtayaduba
taasi waxay ahayd xildhibaan caasho xaaji cilmi oo iyadoo ku sugan nairobi khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli
murashaxiinta u tartamaya madaxtinimada maraykanka ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga hillary clinton iyo donald trump ayaa xalay mar kale ku kulmay dood adag oo lagu qabtay magaalada st louis ee gobolka missouri wariyaha v o a jim milone ayaa warbixintan diyaariyey waxaana soo jeedinaysaa sahre ciidle nuur
markii ay musharaxiintu albaabka ka soo galeenba waxaa ku xeernaa dareen ka duwan sidii hore waxaa laga tegay iskacanqaadkii dhaqanka u ahaa furitaanka doodaha noocan oo kale ah donald trump ayaa doonayey inuu raalligelin ka bixiyo muuqaal fideyowa oo koob iyo toban sannadood ay ka soo wareegtay oo muujinaya meel ka dhac uu trump kula kacay haweenka
haa wejigaba xooggan ayaan dareemayaa waan karaehaysanayaa laakiin waxa uu ahaa wadahadal gaar ah oo ka dhacayay qol albaabkuu odnaa hillary clinton oo tix raacaysa cajaladaasi fiidiyowga ah ee koob iyo toban sano ka hor uu trump ku dhaleecaynayay gabadha ayaa caddaymo uga dhigatay inaanu donald trump ku habboonayn inuu noqdo madaxweyne waxaanay sheegtay inay jiraan hadallo aan xad lahayn oo uu ku caayayo dumarka dadka ka yimid latiin america iyo muslimiinta So this is who Donald Trump is. And the question for us, the question our country must answer.
Tani waa waxa uu yahay Donald Trump. Su'aasha innaga iyo waddankeennuba aynu qabno waa in laga jawaabo.
donald trump ayaa marka ay dooddu halkaasi marayso weerar ku qaaday hillary clinton waxaanu ku sheegay beenaley marna wuxuu ku tilmaamay shaydaamad waxaa kaloo uu ku dhaleeceeyey iimeyladeeda gaarka ah ee ay u isticmaashay howlo shaqo markii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka If I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation.
haddii aan guulaysto waxaan xeer ilaaliyahayga guud aan fari doonaa si uu u sameeyo dacwad og gaar ah oo keeskaasi si gaarahi u eega maxaa yeelay waxaad soo daysay been ciidda ka badan hillary clinton ayaa la wareegtay doodda oo tidhi Everything he just said is absolutely false, but I'm not Oh, really?
surprised. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law.
wax kasta oo uu sheegay run ahaantii waa wada been laakiin aniga la yaab iguma aha way u bannaan tahay qofka sida donald trump ah oo aanan hogaamiye u noqon karin waddankeenna hillary clinton ayaa ku karbaashtay donald trump qorshihiisa muslimiinta oo uu hadda sheegay inuu wax ka beddel ku sameeyey We are not at war with Islam, and it is a mistake, and it plays into the hands of the terrorists to act.
annagu islaamka dagaal kulama jirno waana khalad waana arrin gacan siinaysa argagixisada trump ayaa ku celiyey inuu samayn doono baadhitaano lagu ogaanayo argagixisada It's called extreme vetting. We are going to areas like Syria where they're coming in by the tens of thousands because of Barack Obama and Hillary Clinton.
waa wax loogu yeero baaritaan ilaa xada waxaannu tegaynaa meelaha ay ka yimaadaan sida siriya oo ah meesha ay tobanaanka kun ka imanayaan obama iyo hillary clinton dartood doodaasi oo u muuqatay mid aad u adag ayaa qaybtii dambe dadweynihii goobjoogga ahaa ay su'aalo weydiiyeen musharaxiinta waxaanay weydiiyeen bal in midba midka kale uu ka sheego waxa fiican ee uu ka yaqaano clinton ayaa ku hormartay His children are incredibly able, and carruurtiisu waa dad aad u wanaagsan oo howlkar ah donald trump ayaa isaguna hillary clinton ku sheegay She doesn't quit. She doesn't give up. I ma respect aha qof tanasusha ama isdhiibta doodda tan xigta ee ay labada musharax foodda isku dari doonaan oo noqonaysa kulankooda saddexaad ayaa sagaal iyo tobanka bishan oktoobar ka dhici doonta magaalada las vegas waxaanay noqon doontaa kulankii saddexaad ee ay yeeshaan inta ka horreysa doorashooyinka
aad bay umahadsan tahay sahre ciidle nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay haddaba doodda labaad ee murashaxiinta madaxweynenimada maraykanka hillary clinton iyo donald trump ayaa xalay lagu qabtay jaamacadda la yidhaahdo washington ee ku taalla magaalada san louis ee gobolka missouri malaayiin qof oo daawaday waxaa ka mid ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow haddaba caashacuud oo ka tirsan v o a ayaa goor dhoweyd ka waraystay cabdiraxmaan yabarow sida ay doodii xalay ay u dhacday iyo waxa ay uga duwanayd tii middan la mid ahayd ee toddobaadkii hore dhacday sidan ayuuna waraysi ku dhacay
Een, cabdiraxmaan intaanan u gelin qodobadii ugu waaweynaa ee xalay laga hadlay iyo cidda badisay maxaad is leedahay doodii xalay way uga duwanayd tii ka horreysay ee la qabtay bishan bilowgeedii mahadsanid caasha doodani waxaan is leeyahay dhowr arrimood ayay uga duwan tahay tii ka horraysay waa marka koowaad ee doodani waxa ay timid afartan iyo siddeed saac oo keliya kadib markii jimcihii lasoo dhaafay ay soo bambaxday fadeexo weyn oo musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump lagu soo saaray oo fiidiyo maqal iyo muuqaal ahayd oo soo bandhigtay hadallo kow iyo toban sano ka hor uu dumarka ka sheegay isagoo sheegay in dumarka meesha uu doono uu ka taaban karo jirkooda maadaama uu xidig yahay waa siduu hadalka u dhigay arrintaasi waxay caashay hadhaysay ku talagelkii uu donald trump uu ku tala jiray in doodan labaad uu diiradda ku saaro fadeexooyin hore looga sheegay madaxweynihii hore bill clinton waa hillary clinton saygeede oo waagii uu madaxweynaha iyo ka horba lagu xamanayey ama laga shaaciyey inuu dumar badan uu faraxumeeyey inkastoo caashaay fadeexadan laga soo saaray cusub donald trump ay ahayd wixii ugu hadal haynta badnaa labadii maalmoodana soo dhaafay haddana donald trump iyo kooxda ololihiisa wadda cidiyaha ayay ku dagaalameen oo maanay quusan xalay saacado yaroo kooban ka hor intii dooddu aanay bilaamin waxa uu donald trump uu soo shiriyey oo uu dhexda ka fadhiistay afar haweena oo uu sheegay in bill clinton waagii madaxweynaha uu ahaa uu faraxumeeyey oo qaarkood ay afkooda ka sheegayeen waxyaabihii dhex maray iyadoo loo aaneynayay in helel clintonna ay saygeedana ka celin oo qaarna ayba u hanjabtay halkii dumarnimo ay ugu hiilin lahayd casha arrinta kale ee doodani uga duwanay tii ka horraysay waxa ay tahay iyada oo dooddii xalay ay su-aalaha daadihinayeen oo ay doodda kala wadeen laba wariye oo ka kala socda c n n iyo telefishinka a b c halkii tii ka horraysay hal qof keliya uu waday sidoo kale waxaa la xusi karaa oo ay doodani uga duwanay tii ka horraysay nidaamka su-aalaha wax loo weydiinaya waxay ahaayeen kuwa dadweynuhu ay iyagu wax weydiinayeen gaar ahaan dadweyne iyaga la soo xulay oo su-aalaha ay wataanna ay labada wariye keliya ay ogsoon yihiin oo toos u weydiinayay labada musharax iyo iyadoo su-aalo kale iyaguna dadka aan joogin ay internetka soo marsiinayeen oo iyagana su-aalahaasi markaa ay akhrinayeen labada wariye arrimahaas ayaa ugu waaweynaabay ila tahay
cabdiraxmaan markaa maxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee dadkiinii daawaday aad doodii xalay kala baxdeen amaba aad kala hoyateen xalay
way badnaayeen arrimaha laga hadlay waxaa si weyn looga hadlay arrimaha dhaqaalaha waxaa laga hadlay socotada iyo dadka socdaalka ama muhaajiriinta waxaa laga hadlay arrimo badan oo bulshada saameeya kii muslimiinta ayaa su-aal laga weydiiye oo gabadhi ay weydiisay wax la reeba ma jirin laakiin waxyaabaha ishu ay markiiba qabanaysay caashay haddaan ku hakado waxa ay ahayd dhinaca donald trump oo kale raalligelin loogama baranin inta badan oo waxyaabihii iyo caydii uu soo geysan jiray inta badan uu ka gudbi jiray xalay intuu soo istaagay ayuu dusha saartay raalligelin buuxdana ka baxshay waxaanan isleeyahay inkastoo aanay weli joojinin dhiiggii ka dhibcayey dadkii isaga la jiray haddana taageerayaashiisu way ka iibsadeen laakiin donald trump waxaa dad badan ay ku eedeeyeen inuu helar clinton xalay u hanjabay oo uu yidhi haddaan madaxweyne noqdo waxaan soo saari doonaa ama aan cayimi doonaa oon magacaabi doonaa xer ilaaliye ka shaqeeya musuq maasuqa dalka aad ka gashay iyo dhibaatooyinka aad geysatay oo xataa mar uu afka ku dhejiyey in jeelka lagu dhigo ayay ahayd dhinaca helar clinton waxaa iyada i soo jiidatay oo aan runtii aad ula dhacay markii su-aashii malaha u dambaysay ahaydee uu nin weydiiyey labadiinnu ma jiraa wax uun hal keliya ood soo qaadi kartaan oo wanaagsan oo qofba qofkiina kale uu ka sheegi karo waxay helar clinton ku jawaabtay waxaan aad ula dhacsanahay nidaamka loo soo koriyey ilmaha donald trump oo ay aad u ammaantay wanaagooda gabagabadii markaa cabdiraxmaan siddeedda nofembar oo ah maalinta doorashada madaxtinimada maraykanka la qaban doono hadda waxaa naga xiga sagaal iyo labaatan maalmood oo keliya musharaxee ayaad markaa is leedahay wuu ku badiyey doodii xalay oo hadda way u dhowdahay inuu madaxweyne barack obama furayaasha aqalka cad uu kala wareego
cashay inta aanan ku boodin cidda badisay donald trump haddaan ku hormaro waxaa xusid mudan in donald trump haddii xalay si weyn loo garaaci lahaa ama isaga laftiisu uu khaladaad waaweyn uu geli lahaa ay runtii la odhan karay way u dhammaatay laakiin taasi may dhicin iminka waxaa la odhan karaa xalayto maqaamkiisa wuu qaatay dadkii isaga la jirayna neeftii ayuu ku soo celshay oo xoogaha naruura ayuu soo gelshay laakiin doodiisu kuma ayna filnayn wax bogsiin kara dhaawicii jimcihii soo gaadhay taageerayaashiisa dhinaca helar clinton maalmihii lasoo dhaafay fafaalooyinkii iyo aaraadii la aruurinayay ee dadweynaha la weydiinayey waxaa ka muuqatay inay gobollada oo dhan intooda badan markii laga reebo gobolka ohaayo ay iyada ku gacan sarraysay haddaba gobolka ahaayo laftiisa oo aniga qudhaydu caashay jimcihii iyo sabtidiina soo dhaafay aan soo joogay markaan la sheekaystay dadweynihii halka aan kula kulmay soomaalida waxaa iyaga ii soo baxday sida dhammaan kuwa waddanka jooga ay u badan yihiin inay xisbiga dimuqraadiga taageerayaan oo hilar clinton ay la safan yihiin hase ahaatee caddaankii aan ugu tegey ohaayo ee aan la sheekaystay inkastoo ay candhuufta dib u liqeen oo qaar badanoo trump la jiray ay gosdambeedka ka qaniinsanaayeen dhibaatooyinkii jimcihii bannaanka lasoo dhigay haddana markaan maana ishubin oo waxay u bateen kuwa leh ma hubno xagga aan tegi doonno casha sida aad xasuusato talaadadiina soo dhaaftay markii aannu ka faalloonaynay dooddii dhex martay labada musharax ee madaxweyne ku-xigeennada waxa aannu guusha siinay mike pence oo ah ninka ku-xigeenka u ah donald trump hase ahaatee markii aan xalay daawaday dad badanna faallooyinkooda aan dhegaystay dooddii xalayto waxaa gacan sarraysay hillary clinton sidaas daraaddeed saddexda doodood ee loogu tala galay in ay isku hordiyaan musharaxiinta madaxweynenimada laba ka mida durba hilar clinton ayaa la hoyatay
waxaad dhegaysanayseen falanqayn uu cabdiraxmaan yabrow madaxa laanta af soomaaligu ee v o a uu ku samaynayey doodii xalay dhex martay labada musharax ee hillary clinton iyo donald trump oo u kala tartamayeen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo weliba jamhuuriga qaybaha inooga hadhsan idaacaddeenana waxaad sidoo kale ku maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale oo kala duwan marka horese caalamka wararkiisii kuwii ugu doorka roona aanu idiinku celino doodii labaad ee ay yeesheen musharaxiinta doorashada madaxtinimada maraykanka ayaa xalayto si weyn laysugu weeraray waxaana hadalkii adkaa ee goobtaasi laga sheegay ka mid ahaa donald trump oo sheegay inuu ku dhawaaqi doono haddii uu guulaysto dacwad ooga gaar ah oo heer federaala oo baadha arinta hillary clinton waxaanu ugu hanjabay haddii uu guulaysto inuu xabsi dhigi doono sidoo kale hillary clinton ayaa iyaduna sheegtay marnaba inaanay donald trump aanu ku habboonayn inuu noqdo madaxweynaha maraykanka iyadoo sidoo kale mar ay arrimaha caalamka ka hadlaysay sheegtay in ciidamada maraykanka aan marnaba loo diri doonin syriya taasi oo ay sheegtay inay tahay xeeladaan wanaagsanayn waxaa kaloo xaaladda magaalada xalab ku tilmaantay mid masiibo ah oo ruushkuna ay doonayaan magaaladaasi inay burburiyaan si ay xukunka ugu sii hayaan bashaar al asad dhinaca kale donald trump ayaa raaligelin ka bixiyey hadalla aflagaada ah oo haweenka ka dhan ah oo laga daawaday cajalad la baahiyey maalintii jimcihii oo la duubay labadii kun iyo shantii waxaanu sheegay hadalkaasi inuu ka dhacay qol albaabadu u xidhan yihiin balse uu ka xun yahay oo uu raaligelin ka bixinayo
nin u dhashay dalka siiriya ayaa xabsiga la dhigay dalka jarmalka iyadoo lagu eedeynayo inuu qorsheynayay weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkani xidhiir la leeyahay kooxda isis booliska jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkani u dhashay dalka siiriya oo lagu magacaabo jaabir albakar ay da-diisu tahay ilaa labiyo labaatan sano jir waxaana aqoonsaday qaar ka mida dadkii u dhashay dalka syriya ee raadinayay magangelyada qaxootinimada iyaga oo qabtay oo la hadlay ciidamada booliska saddex qof oo ka mid ahaa dadkii wiilkan ku xidhay dhismaha ay degan yihiin ayaa tegey saldhigga booliska islamarkaana geeyey sawirkiisa si ay ciidamada boolisku gacanta ugu dhigaan
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadaniga ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa sheegay inuu jegada guddoomiyenimo uu bannayn doono kadib marka xisbigiisu uu ku soo biireen siyaasiyiin miisaan culus ku leh somalilan guddoomiye ciro ayaa wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac uga waramay ugu warramay magaalada hargeysa waxaana uu sheegay in ay ku heshiiyeen xubnaha ku soo biiray saami qaybsi iyo inay xisbiga si siman loogu tartamo waxaanuu ugu horeynta ka hadlay siyaasiyiintaasi ku soo biiray xisbigiisa
shalayto siyaasiyiin reer hargeysa oo kasoo ka soo jeeda hawdka magaalada hargeysa oo la wada garanayo oo rag magacle ah ayaa ma goostay inay ku soo biiraan xisbiga waddani ragga magacyadooda dee shalay saxaafaddaa sheegtay oo waad ka warhaysaan ismaaciil ubayac cali sanyaraa ka mid ah maxamed baaruud baa ka mid ah injineer geyd baa ka mid ah injineer rashiid baa ka mid ah rag fara badan bay farahaayeen maxaad ku heshiiseen siyaasiyiintaasi heshiiskaad wada gasheen muxuu yahay dad bulshada faahfaahayso
mid wuxuu ahaa mabda mabaadii guud oo laga akhriyi doono maanta madasha oo ku salaysan in dalkan la badbaadiyo hantidiisa la ilaaliyo saxaafadda madaxweynadeeda la ilaaliyo marka mabaadii guud oo laga soo dheegtay dastuurka iyo xeerarka dalka iyo waayo aragnimadii aynu hellay ku salaysan waxaanu kaloo ku heshiinay inay xisbiga soo galaan wixii saami qaybsigana waanu ka heshiin maxaa ka mid a saami qaybsigaasi hadallaa soo baxaya in hoggaanka xisbiga oo kale qayb ka mida saami qaybsigu ka mid yahay maxaa ka mid a dad faafahayso istraashirka xisbiga inaan la kala yeelan xubnaha dee soo gelaya iyo kuwii hore loo siman yahay musharaxnimiintiisa in loo siman yahay waxaa ka mid ah in hogaanka ay ka mid noqdaan in fulinta ay ka mid noqdaan in galo dhexe ay ka mid noqdaan maxay qaateen hogaanka awood qaybsiga iyo weliba hogaanka xisbiga kala qaatay ee ka mid ah maxaad arbaabi karaysa
oo hogaanka ilaa afar xubnood baa ka mid noqon doona fulintana way ka mid noqon doonaan jagooyin cusubna waanu abuuray istaraasharka waxba u dhimi mayso awooddii guddoomiyaha sideeday ahaanaysaa xisbiguna wuu koraya maxay tahay jagadaas waa hogaamiye shaqooyin muhiima oo shaqooyinka xisbiga ka midun baa loo dhiibaya waxaa laga yaabaa in taageerayaasha iyo weliba ee dabcan dee xisbiga xubno ka mid ah iyo weliba shacbiga somalilan ay dadka qaar isweydiiyaan hogaamiye iyo weliba guddoomiye maxay kala yihiin awooddiisa u kala yeelanayaan oo wax ku cusub haddaad u sharaxdo qaab noocyeed uga fikirteentaa
xeerkaa ku qeexi doonaa awooddaha laakiin waxaa ugu sarreeya xisbiga guddoomiyaha awooddiisii waxba iska bedeli mayso haddaan gebagabada kuwayaduudi iyo guddoomiye dabcan markaynu ka nimaadno taytalka amaba darajada cusub iyo weliba hogaanka cusub aad samayseen dabcan waxaa la isweydiinayaa siyaasiyiintan kala duwan iyo weliba inaad soo dhawaysaanoo dee aad adiga laftarkaagu aad horto qayb ka mid a awoodahaagii siad u aragtaa dareen nooceeye oo adu aad musharax kusoo kobno
awoodihii dee xisbiga waa la fidinayaa kuraasada qaar baa laga kacaya ama guddoomiyadu waa ka kacaya dhawaan hadii ilahay ka dhigo oad ka kacaysaa
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha baarlamaanka sidoo kalena ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu warramiyey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban saynab abukar ayaa muqdisho inoogu soo diyaarisay
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan kusoo qaadanaynaa jahwareerka ka taagan goobta lagu soo xulayo xildhibaanada qaran gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe xilli qorshaha maamulu sameynta labada gobol uu socdo islamarkaana ay mar kale kulmayaan madaxda madasha qaranka si ay go-aan kaga gaaraan caqabadaha jira waxaa dooda igala qeybgalaya xildhibaan maxamed xasan ibraahim qoono iyo xildhibaan maxamed maxamuud ibraahim goodir oo labaduba ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan maxamed xasan salaan kadib waxaan leeyahay jahawareer ka jiro xulitaanka baarlamaanka xubnaha gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe aad iyo aad ayaan horta uga xunnahay annaga haddana xildhibaanada soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan maantana aan aqoonin meel la dhigaayo kuraastooda aad iyo aad uga xunnahay jahawareerkaasna waxaa sabab ah keenay madasha soomaaliyeed oo qaadatay awoodihii dalka u dhexeeyey sida go-aanka baarlamaanka sida go-aanka xukuumadda sida go-aanka madaxtooyada madal ayaa la sameeyey soomaali matasho madashuna way qeexday arrintaas marka ilaa hadda ma fahamsanin sababta waxyaabihii madasha ay gaartay kalfadhiyadii hore samey jireen waxay dhaheen beledweyne iyo waxa lagu qaban doonaa jowhar ilaa hadda marka ma xaqiiqoobin arrintaas iyadaa marka micnuhu waa inaad ku jahwareersan tihiin meesha laydinku soo xuli lahaa maya kuma jahwareersanin laakiin annaga fahamka kolley dadka ay fahamsan yihiin waxaa waaye barri ha noqoto saadam ha noqoto in lagu qaban doono magaalada beledweyne sababtoo ah xuquuqdooda marna kuma jahwareeri karaan madashuna marray go'aamisay ciddii isdhehaysa hadda maaragtay wax kalaa dhici doonane waxaan aaminsanahay aniga in lagu qaban doono magaalada beledweyne gobolka hiiraan xildhibaan gooda mudana baarlamaanka soomaaliya ka tirsan baa tahay xaggee horta lidinku soo xulaya
walaahi annaga horta waxaa noo taliya odayaasha dhaqanka annaga hal ogaasaan leenahay min kismaayo ilaa hiiraan wakiiluu ka soo samaystay xagga jubbada hoose kursiyaa naga jira inta kale waxay yaalleen jowhar iyo shabeellada dhexe baalka iyo hiiraan labada gobolna annaga si simanaan u degannaha midna inaan niraano kan ma lagu xulaayo iyo kan ma lagu xulaayo nama qabata halkii laga dhigo waan isugu kaayimid laakiin waxaa jirto in oday dhaqameed oo ka tirsan ka tirsan ay isku raaceen in muqdisho dan ay u tahay maadaama khilaaf uu jiro oo dhaqanka hadda jooga hiiraan hal ninaa kaga jira oo ah ogaaska beesha xawaadle ixtiraamkiisuu leeyahay aragtidiisuu leeyahay laakiin hadday isku raacday maamulka maadaama si rasmi uusu u dhismin ammaankana wax doorashooyinkana wax kasta ay ka imaan karaan in muqdisho lagu qabto aniga shakhsi ahaan waxba kama qaba in muqdisho lagu qabto marka waa taageersantahay in muqdisho lagu qabto ha waa taageersanaa in muqdisho lagu qabto xildhibaan maxamed xasan ibraahim waxaa muuqata ilaa iyo hadda inaanay jirin go-aan rasmiyo laisla gaaray taamu waysan caqabad ku noqon karin cidda idin soo dooran doonto maya mar kasta cidda soo dooran doonto awooddaha way caddahay waa iskala duubka khilaafna kama jiro siyaasiyiinteenna ee ka soo jeeda hiiraan ama siyaasiyiinteenna reer badweyne ah iyo duubabka khilaaf kama jiro khilaafka jira waxaa waaye dad kolley oon rabo in lagu qabto meelo kale way iska jiraan laakiin anaga waa caddaynaynaa waxaan sugaynaa madasha go'aamaday gaartay inay dhaboobaan soomaalida waxay lagu ballamo in la fuliyo way ku adag tahay laakiin anaga waxaan leenahay madasha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay go'aamadoodii fuliyaan haddii ay ka gaabiyaanne dadka reer hiiraan iyaga ayaa qabsan doono doorashadooda go'aankana iyagaa qaado xildhibaan gooda ma loo arki karaa khilaafkii hadda taagan inuu saameyn idin ku yeelan kara iyo qaabka doorashadiina horta wax walba waxay ku xiran tahay rabitaanka dadka ma ahan xukuumadda rabitaanka dadka inay ka hor imaada ma ah lix iyo toban ogaas iyo wabarro ayaa waxay isku raaceen in muqdisho lagu qabto annaga kaasaan u hogaansamaynaa dowladda hadday ka timaado warka ay gaareen shalna way la kulmeen ra-iisul wasaaraha waxay la kulmeen gudoomiyihii baarlamaanka mowqifkoodana oo u caddeeyaan anna mowqifka odayaasha dhaqankeennan ku go'aanna waxaan siinayaa maxamed xasan qoono waxaa la yidhi doorashada xubnaha baarlamaanka hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa lagu kala qaban doonaa beledweyne iyo jowhar ummadda reer hiiraan wax kastoo imkaaniyaada ee cadaada leedahaan leenahay balweyne ay leedahay wax kasta ay leedahay baydhabaan leenahay wax kasta ay kismaayo leedahaan leenahay ciidamada yaa jooga dowladda maamulka dowladda ka jiro duwabka yaa joogo amisoonaa joogto sabab looga cararo in lagu qabto beledweyne ma jirta marne marka waxaan leenahay maadaama dadku ay u diyaargaroobeen in xildhibaanadooda ayaga ay soo xushaan xildhibaanadooda ayaga inay isbartaan magaaladooda lagu qabto yacni xurmada iyo sharafta ay mudan yihiin walaalaheenna galmudug walaalaheenna baydhabo walaalaheenna kismaayo mid lamida ayay mudan yihiin reer jowhar iyo reer beledweyne iyo reer hiiraanba
deegaan walba meesha ay ku qabsanayaan iyaga ayaa ka go'da aniga hadda waxaan leenahay shan kursi reer ahaan mid naga mida kismaayo u jiraa reerkaygaa garta kismaayo in la geeyo kursigaas maadaama dadka naga degan kismaayo ay u baahan yihiin matanaad shabeellada dhexena waa degannahay hiiraanna waa degan shabeellada hoosaan deganna haddana kuraastii waxay noqotay in deegaanadii aan lahayn matalaadooda ay ka wada muuqato annagaa go'aanka iskalema dowladda noo go'aaminayso dhisi kaasna xagga lagana waagii kan kismaayo aan geyno baydhaba la geeyey waanu ka soo celina kismaayanu geysannay rabitaanka annagaa iskale kursigana annagaa iskale maalintii one man one vote ay gaarto oo markaasi xukuumad ay wax ka taliso oo afti la qaada allahna gaarsiiyo qabiil hadda wixii qabiilna meesha iyaga go'aansanaana loogu qabanaa reer hiiraan haddii qabaa'il reer hiiraan ka mid ah ay doonayaan in lagu qabto halkaas ogaaskoodana u go'aamaya tirada ay leeyihin halkaasaa loogu geeya haddii la rabo laakiin annaga ka reer ahaan iyo xildhibaanada badankood oo deegaanka lix iyo toban oday dhaqameed oo ogaasi iyo wabara ayaa go'aankaas qaatay xukuumadda haddii ka hor timaada ka hor imaanaysa dhaqankaas iyaga u taallaa maxamed xasan intaad ku kala qaybsanaan laheed muqdisho iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe ma waysan wanaagsanayn inaad mowqif midaysan gaartaan xildhibaanadiinan dhinacyada ka soo horjeeda maya waa annaga haddii madashu go'aankii hore u gaartay ayaan u diyaargarownay hoolashaa la diyaariyey dadkaa la diyaariyey go'aanka madambaystana waxaa iskala duwabka duwabkeennuna go'aanay gaareen ay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan qabanno doorashadii waxaan diyaar u nahay in lagu qabto hiiraan waxaan codsanaynaa beesha caalamka iyo dadkii loogu talagalay guddiga doorashooyinka inay yimaadaan waxaan leenahay guddiga doorashooyinka ha tagana beledweyne waxaan leenahay guddiga doorashooyinka ha tagana jowhar ummadda reer hiiraan waxaan leenahay walaalnimadii iyo deris wanaaggii iyo xurmadii isu hayeen inay isu hayaan duwabka reer hiiraan meel kasta joogaan xurmay mudan yihiin xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay xildhibaan maxamed xasan ibraahim qoono iyo xildhibaan maxamed maxamuud ibraahim goodir oo labaduba ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe kulanti dambe nabadgelyo
aad bay mahadsantahy saynab abuukar oo inala socodsiinaysay dooda gaaban haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe iyo sahraa cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa tan iyo markii dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee sebtembar uu wiil soomaali maraykana uu ku tooriyeeyey meel suuqoo laga dukaamaysanayay magaalada st cloud ee gobolka minnesota dhowr qof ka hor inta uusan tooganin nin booliis oo dharcada ayaa muddadii baaritaanadaasi ay socdeen kadib waxa ay booliiska iyo hay-adaha amniguba ay soo bandhigeen sidii ay wax u dhaceen muuqaaladaasi kadib ayaa dadka ku dhaqan magaaladaasi ee kasoo kala jeeda qeybaha kala duwan ee bulshada waxa ay muujiyeen midow ay dibadbax ugu sameeyeen toddobaadkii ina dhaafay cabdulaahi kulane waxa uu ka mid yahay soomaalida ku dhaqan magaalada st cloud waxa uuna arrintaasi ula socday si dhow kulamadii lagu soo bandhigay muuqaalka ayuu sidoo kale cabdulaahi kulane ka qayb galay haddaba barnaamijkeenan qurbe ayuuna marti igu yahay cabdulaahi bal kusoo dhowo ugu horreyntii barnaamijka qurbe waa mahadsanta walaal adigiyo v o a waa tahay cabdulaahi bal waxaad iga warantaa guud ahaan dhacdadan markii muuqaalada lasoo bandhigay kadib ilaa iyo haatan sida ay dadka deegaanka soomaalidaba ha ugu badnaatee ee meeshaasi jooga dareen ahaan ay u saameysay markaad aragteen muuqaaladaasi
saro muuqaalada markii lasii daayay kadib ummadii soomaalida iyo dadkii aan la degaynba xoogaa baqdin iyo su-aalo ayay iska weydiiyeen dhacdadan waa dhacdo laga yaabo haddii aan laga hortegin in ay keeni karto oo aan laga sii dabaalan oo dadka hogaanka ummadaha kala duwan ah aysan isku imaan keeni karta dadkan iyo soomaalida oo hadda deegaankan zaa'id ugu soo batay iyo dadka deegaanka hore u ahaaba inay isku dhac keenaan marka barnaamijkan marka wuxuu ahaa barnaamij noocaas loogu talagalay in dadka la isku soo dhaweeyo waa garta marka dibadbax ayaa la isugu soo baxay ee waxaa muuqanaysay qoomiyado kala duwan ee dadka cadaanka maraykanka dadka madow soomaalida cid walba ayaa dhex socota marka dibadbaxaasi muxuu ka dawan yahay ama uu macnoo sameynaya
dibadbaxan wuxuu qayb ka ahaa annaga oo ah dad soomaali oo hogaan ah ayaa markay waqacadaanu dhacday waxaanu istusnay aragti ah arrintaanu inay keeni karto wax kala fogaanshaha ummadaanu inay isku dhacdo saameyn kaga yeelato soomaalida meelo kala duwan sida guryaha shaqada waxbarashada iyo meelo kala duwan oo dadka si kale loo arko annaga soomaalida laftigeennana aanu dadkii deegaanka ahaa aan isku wada isku wada darno o aanaan kala fiirsan nin askari ah ayaa wuxuu dilay wiilkeeni wiilkeenina dad ayuu dhaawacaana laleeyahay marka inay arrinta ku koobnaato intaas ee dadka kale aysan u gudbino saameyn ku yeelan marka waxaanu wajahnay inaanu u tagno dadaanu xiriir la lahayn oo dadka diimaha kala duwana hogaanka shacabka ee magaalada iyo dadka hogaanka xagga siyaasadda civic leaders kuwa la dhaho ah waxaanu isla garanay in la sameeyo socod socod nabadeed loo baxsho ama unity walk iyo socodka midaynta ummadda midowga marka socodkaasna aanu tusno dadkii hadday jiraan dad wax maagan ama eex ku jirto prejurism inay muujiyaan lagaga baqayo ummadan kaloo la degan inay arkaan dadkii hogaanka hogaankooda ahaa oo soomaalidii la socdo la safan oo la shaqaynhayo oo la lugeynhayo oo oo tusahayo midnimo si aysan ummadda soomaaliyeed aysan aysan arrintan daraaddeed wax u gaarin kaloo ka duwan waa garta bal waxaad iga warantaa magaalada st cloud maxay kaga duwan tahay gobolka intiisa kale magaalooyinka kale ama st paul ama minneapolis oo kaleeto oo soomaalida ugu badan ay joogaan maxay uga duwan tahay iyada waxyaalo badan bay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay magaaladan oo areadan hadda stenis county iyo countygan magaaladan ay ku dhex taallo sida sherban county iyo stenis county waxa weeyaan dhaqaalaheedu wuxuu ku xiran yahay manufacturingka waxa la dhaho wax soo saarka wax samaynta ahaa marka soomaalida dad xoogsataa bay u badan yihiin waxay marka dad xoogsataa maadaama aysan xirfado fara badan lahayn waxay soo aadaan meelaha manufacturingka uu ku badan yahay minneapolis waxay ku badan serviceka waxa la yidhaahdo adeega ah oo u baahan xirfad moogta marka aragana waxa weeyaan waxa u badan manufacturingka waxya marka alaaba dadka cusub halkaanay soo aadaan waa kow labo waxaa kaloo kaga duwan tahay xagga siyaasad ahaana way kaga duwan tahay areadan waa area la yidhaahdo very conservative oo dadkooda ay diimo diinta ay ku dhegan yihiin kiristaannimada minneapolis iyo areas waxaa la yidhahda waa liberal waa dadka xoogaa aan diinta dadka u fiirin marka halkan aalaaba republicaanka laga doortaa halkaas dimuqraadi baa laga doortaa magaalada wax badan wax badan kama foga oo seventy miles toddobaatan mile meelahaas weeyaan waxaa lagu tagaa adigu un saacad wax ka yar iyo saacad haday ugu badato laakiin farqiga u dhexeeya aad buu kala duwan yahay areadan hadda waa area beerah yaa nagu dhegan magaaladan st cloud marka waxay kamid tahay magaalooyinka ugu waaweyn gobolkan minnesota inay magaalada saddexaad tahay baan u malaynahay markii duluuth laga reebo magaalada saddexaad inay tahay marka waxyaalahaasi ku kala duwan yihiin codka ka imaanaya bulshada ka sokow rayidka adinka aad ka mid tihiin iyo dadka kaleete caadiga iska ah marka laga soo tago ee aad doonaysaan in waxaan laga midoobo dowladda dhinaca maamulka maxay maxay yihiin waxyaabaha idinkaga imaanaya ee tan iyo markii ee, lasoo bandhigay muuqaaladan dareenka dhinaca kale laidiin muujiyo maamulka xaggiisa ama heerka degmo ee gobolkaasi hoos yimaado Een, eh, horta dadka meelahan xildhibaanada laga doorto oo stateka ah waa dad aada u fiican iyo xataa musharaxiinta Eh, maalinkii hore hadda socodkeeni waxaa kasoo qeyb galay eh, ninka xildhibaanka ee meelashan laga doorto oo fortin b oo jim nablag la dhaho waxaa la- kasoo kaloo qeyb galay ninka musharaxa ah ee isaga kasoo horjeeda dimuqraadiga ee la yidhaha zack dorholt waxaa kaloo kasoo qeyb galay dhanka kale ee ee districtiga fortin a la yidhaahdo nin musharax ka oo eric batman la yidhaahdo city council fara badan baa kasoo qayb galay dad civic leaders oo fara badan baa kasoo qayb galay taas horta waxa weeyaan marka iyaguna laftirkooda waxaa dan ugu jirtaa maadaama hadda xilligan xilligii doorasho ay tahay soomaalidana aan laga maarmayn ee cod ahaan looga maarmayn haddii areadan taarikh ahaan hadda siyaasadda aad baa uga warqabaa kursiyana lagu kala adkaado eh, wax ka yar boqol ama laba boqol Een, kursigan hadda mar baa lagu kala adkaaday labaiyo toban qof Ee, hadda sanadkii hore laba sano ka hor waxaa lagu kala adkaaday lixdan iyo sagaal cod Ee, muddo ka horeyso ee, laba boqol baa lagu kala adkaaday marka soomaalida marka famil baa dhinac u ridi kara siyaasadda marka soomaalida laftigooda inay lineedgareeyaan maraba marka arrintaas laftigeedu macna ayay u samaynaysaa soomaalida ugu dambeyntii marka cabdulaahi adiga hogaamiyaashiina soomaalida ah markii muuqaalka laidin daawodsiiyey kadib waxaad samayseen adinka laftarkiina waxaad la hadasheen warbaahinta waxaad sheegteen in arrintan aysan noqon mid loo nisbeeyay guud ahaan soomaalida maxaad ula jeedeen waxaan ula jeednay waxa waxa aalaaba horta sideedaba waxaa fiican inaan si fiican arrintan uga sheekayno arrintan yarka ilaa iyo hadda ma hadda wax alla waxii ninkan ku kalifay inuu waxaa sameeyo waxayna tuseen sawirro keliya iyo muuqaal eh, video ah laakiin wax ku kalifay ilaa iyo hadda caddayn looma hayo f b i dan waxay nagu tiri waa la baaraya laakiin aalaaba waddankan markay wax ka dhacaan waxay u badan tahay dadka shacabka inay soomaalida ku xukumaan inay argaxiso tahay oo midda kale ay israaciyaan si jumlo ah aysan kala reebin oo aysan dhihin qof baa geysta wixii haddii dad kale ay wax geystaan oo cadaanana ay noqoto qofkaas ay ay ku- wixii ku kooban yihiin asagaa waashay asagaasaa noqday marka waxaanu ka hortegaynay inaan ku lambi gareeyo kulligeen horta argixisa inaan nahay kow laba inaanan ogeyn laftirkeen wixii dhacay waxay yihiin iyo waxay ku salaysan yihiin iyo waxay ka imaadeen iyo waxay ku bilowdeen midna inaanan aqoonna laftirkeeda waan sheegnay Een, waxaa kaloo sheegnay inay de wixii meesha ka dhacay wax fiican aysan ahayn iyadana waa muhiim in la tuso eh, compassion dadka in la tuso waxaan eh, wax eh, aanu raalli ka nahay laftirkeeda waqacadii inaysan ahayn sideedaba marka dhinacaasaan ka hadalno cabdulaahi kulane oo ka mid a hogaamiyaasha soomaalida ee qurba joogta ku ah magaalada st cloud ee gobolka minnesora ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna barnaamijkeena qurbe ugu warramayay intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiineysay barnaamijkaasi qurbe halka aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna qadar kooban oo dhinacii wararka ah ismaaciil xuseen farjar ha inoogu celiyo mahadsanid sahra gobollada bari ee dalkan maraykanka waxaa maanta ka jira daad xoogan taasoo la arkayo dadweynaha oo fuushan meelo sare si ay uga gaashaantaan daadad ka socda waxaana weli kor u socda tirada dhimashada ee duufaanta matthew ay ka geysanayso caribbeanka haiti oo ah dalka ay duufaantaasi sida xun ugu dhufatay ayaa haatan ku jirta maalintii labaad ee saddex maalmood oo baroordi qaran ah waxaana mas-uuliyiinta dalkaasi ay tirada dhimashada ku sheegeen in ay ku dhowdahay ilaa kun qof dadka maraykanka waxaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay marayso ilaa koob iyo labaatan qof halka boqolaal kun oo qof oo kalena ay weli ku sugan yihiin koronto la-aan islamarkaana la filayo in xaaladdu ka sii darto haddii webiyadu ay sii fatahaan nin u dhashay dalka syriya ayaa xabsiga la dhigay dalka jarmalka iyada oo lagu eedeynayo inuu qorsheynayo weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkani xidhiir la leeyahay kooxda isis booliska dalka jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkan u dhashay dalka syriya oo lagu magacaabo jaabir albakar ay da-diisu tahay ilaa labiyo labaatan sano waxaana aqoonsaday qaar ka mida dadkii u dhashay dalka syriya ee dalka jarmalka ka raadinayay magangelyada qaxootinimada iyaga oo qabtay oo la hadlay ciidamada booliska saddex qof oo ka mid ahaa dadkii wiilkan ku xidhay dhismaha ay degan yihiin ayaa tegay saldhigga booliska islamarkaana waxay geeyeen sawirkiisa si ciidamada boolisku ay gacanta ugu dhigaan dhinaca dalka yemanna milatariga dalka maraykanka ayaa sheegay in laba gantaal laga soo riday deegaanka ay xootiyiintu gacanta ku hayaan ee dalka yeman labadaasi gantaal ayaa la sheegay inay ku jihaysnaayeen geesta uu ku sugan yahay markab kuwa dagaalka ah oo uu maraykanku leeyahay oo haatan gacanka cadmee taagan sarkaal oo hadlay milatariga maraykanka ayaa sheegay in labadaasi gantaal ay ku dhaceen biyaha balse aanay soo gaadhin markabka u s s mason ilaa hadda lama xaqiijinin meesha ay gantaaladaasi lala beegsanayay iyo in markabkaas maraykanku ahaa goobta weerarka lagu qaadaeyey in kale mahadsanid ismaaciilow haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasan doonaa farsamayaqaanku wuxuu hadda iisoo sheegay inuu gacanta ku hayo heesta uu qaadayo xuseen miiraale ee ladan
codkaasi heesta uu ku luuqaynayay fanaanka xuseen miiraali waxay gabagabo tahay idaacadda eedii fiidnimo tan iyo intayn idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.